This is VOA1, the hits.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa axad labaatanka bisha disembar sanadka ka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo sheegay inay isku wadayaan la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo weliba doorasho qof iyo cod ah
gacanna doorashadan ku qabanaynaa waana ku codaynaynaa gacanta kalena argagixisadaan kula dirraynaa ma hakinayno ma ka mashquulayno dagaalka aan kula jirna argagixisada oo ciidamada qalabka sidoo dhan ay ku jiraan shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan booliiskuna ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ay ku jiraan
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso oo siyaabo kala duwan uga falceliyey hadalkii madaxweynaha puntland uu shalay ku dhawaaqay ee ahaa in puntland ay samaysanayso lacago u gaar ah
hadalkii uu jeediyey madaxweynaha dowladda puntland doctor siciid cabdulaahi deni oo ahaa puntland inay ka fikirayso inay samaysato lacag iyadoo ay leedahay waa soo dhoweynayaa hadday noqoto lacago iyo awooddaas waxaa leh dowladda
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida maleeshiya looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin islaamiyiinta xag jirka ah ayaa in ka badan labaatan ruux ku dilay weeraro xiriir ah oo ka dhacay tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka moti ee bartamaha maali sida ay sheegeen ilowareedyo maxalli ah kooxdan oo aan heybtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday shalay weerar ay ku qaadeen shalay waxay ku gubeen ilaa iyo lix tuulo oo ka tirsan deegaanka bandiyagara ilowareedyada magacooda qariye ayaana sidaasi xalay sheegay mid ka mid ah ilowareedka ayaa sheegay in kooxaha dilka geystay ay tiro badan oo mootooyin ah wateen islamarkaana ay weerar ku qaadeen tuulooyinka halkaasoo ay ku dileen qof kasta oo ku sugnaa waxayna burburiyeen oo ay dab qabadsiiyeen wax walba oo aaggaasi ku yaalla oo guryihii dadka ay deganaayeen ay ku jiraan ma jirin wax wara oo ka soo baxay taliska militariga maali ee afgembiga xukunka ku qabsaday dalka ku yaala galbeedka afrika ee maali ayaa tan iyo sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii dagaal kula jiray kula jira kooxda hubeysan kooxaha hubeysan ee xiriirka la leh alqaacida daacish iyo daacish kuwaasoo asal ahaan kasoo jeeda waqooyiga iyo weliba dhaqdhaqaaqa gooni ugoosadka iyo kooxo dambiilayaal ah toddobaadkii hore toddoba qof ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay bartamaha dalka maali bishii setembar jihaadiyiinta waxay weerar ku qaadeen dugsiga tababarka booliska waxayna xoog ku galeen garoonka diyaaradaha ee bomaco waana weerarkii ugu horreeyey ee caasimadda maali ka dhaca tan iyo laba kun iyo lix iyo tobankii maleeshiyada kooxaha xag jirka ayaa tan iyo markii ay isku fidiyeen wadamo kale oo ka tirsan gobolka saaxil ee koonfurta saxaraha waxay qabsadeen dhul waxayna dileen kumanaan qof halka malaayiin kalena ay barakiciyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada kazan ee dalka ruushka ayaa xalay dib loo furay kadib markii si kumeel gaar ah loo xiray sabtidii shalay markaasoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrein ay duqeymo ku weerareen sida ay sheegtay hay-adda la socodka duulista hawada ee ruushka wakaaladda wararka ee ruushka ayaa ku warantay in diyaaradaha daroniska ay weerar ku qaadeen dhismo deegaan ah iyo goobo kale oo ku yaala kazan oo qiyaastii siddeed boqol oo kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee moscow garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka kale ee ay viski iyo weliba saratof oo waqooyiga iyo koonfurta ka kale xiga magaalada kazan ayaa sidoo kale ayaa sidoo kale si kumeel gaar ah loo joojiyey duulimaadyadii tegaya iyo kuwii ka bixi jiray sida uu barta telegramka ku sheegay ilaaliyaha duulista hawada ee ruushka weerarkan ayaa imaanaya iyadoo jimcadii ay tobannaan diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay duqeeyeen ilaa saddex gobol oo ukrein ah markaasoo madaxweynaha ukrein valadimir zelenski uu sheegay inay adeegsan doonaan awood kastoo ay ku joojin karaan weerarada ruushka uu meelaha fogfog ka soo qaado weerarada difaaca wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in lagu soo qaaday saddex weerar oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah nidaamkooda difaacana uu saddexdaba soo riday ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay warbaahinta ruushka ayaa waxay sheegtay in iyaga oo soo xiganaya mas-uul deegaanka ah markaasi in weerarada si gaar ah loogu beegsanayay kaabayaasha muhimka ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka maria zaravof ayaa canraxde afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharofa ayaa waxa ay sheegtay in ukrein ay qaadayso caradeeda ku aadan guuldarooyinkii ka soo gaaray dagaalka ay la galeen ruushka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay isku wadayaan la dagaalanka kooxda al-shabaab oo ay soo wadeen tan iyo bartamihii sanadkii laba kun iyo labaiyolabaatankii iyo in dalka ay ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah hadalkan ayuu xasan sheekh maxamuud ka sheegay munaasabadii koob sideetan guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaysan ka mashquuli doonin oo ay wadayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab doorashadana ay qabanayaan wuxuu tilmaamay in muwaadiniinta ku nool deegaanada al-shabaab ay joogaan ay xaq u leeyihiin inay codeeyaan iyagana laga doonayo inay ka shaqeeyaan sidii ay uga dulqaadi lahaayeen gacanna doorashadan ku qabanaynaa waana ku codaynaynaa gacanta kalena argagixisadaan kula dirraynaa ma hakinayno ma ka mashquulayno dagaalka aan kula jirna argagixisada oo ciidamada qalabka sidoo dhan ay ku jiraan shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan booliiskuna ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ay ku jiraan ee la dalban waxyaabihii ay soo bandhigeen ee la dagaalanka argagixisada ku saabsanaa aad arkayseen sidaas daraaddeed qof kastoo soomaali ah waxaan rabnaa in uu gacmo badan uu yeesho la dagaalankii argagixisadan meesheedii iyo meel kasii xoog badan uu geeyo leanna dad shacab iyo dowladba haddaan nahay waxaana laga rabaa muwaadiniinta weli meelaha argagixisadu joogta joogaaye xaqay u leeyihiin inay codeeyaan sidaas daraaddeed waa inaan ka dulqaadnaa dullinimada argagixisadu ay ku dulhayso si ay qalbi nadiifa oo dhiiran ay u helaan dadku ay ugu codeeyaan mustaqbalkooda iyo aayahooda dalka doorashadu way ka dhacaysaa haddii alla yidhaah konton iyo lix sano kadib muwaadinka soomaaliyeed aayihiisa iyo masiirkiisa in gacantiisa ay ku soo noqoto hawl aad iyo aad u sahlan ama u dhib yar ma aha hawshaasi waa hawl qaranka dhan iyo ummadda dhan iyo dowladda dhan ay u taagan tahay
dadaalada ay wado dowladda soomaaliya ee ku wajahan qaabka ay doonayso inay dalka uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah muddo ka badan shan iyo konton sano kadib ayaa waxaa si weyn uga hor yimid siyaasiyiinta mucaaradka waxay sidoo kale isku khilaafeen maamulada jubbaland iyo puntland oo ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka laakiin iyadoo dhammaan arrimahaasi ay jiraan haddana madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kale si adag ugu celiyey in shacabka soomaaliyeed aysan marnabo xukumi doonin madax aysan iyaga soo dooranin taasoo laga dareemayey siduu ugu dhiiran yahay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah waxaan dadka soomaaliyeed ka ballan qaadnay qof aanay dooranin inaanay xukumin qof aanay dooranin oo si sax ah oo xor ah oo xalaal ah aanay ku dooranin inaanay xukumin haddii shalay ay iska dhici jirta waxaasi waa asbaabaha ay dowladnimadeennu u baahi weysay ayay qayb ka tahay leanna markaad codkaaga sanduuq ku riddo oo aad tiraa aniga cali aan u codeey ama caashaan u codeey aad tiraa cali iyo caasho shaqada ay qabanayaan inaad la qabataad waajib kugu ah ood isku waajib yeeshay laakiin nin lasoo magacaabo maxaanku idhahday adeer cali sow iyo adeer jaamaca soo magacaaba laleeyahay markuu kuu yimaado haddee shaqadiisa ha qabsado waayo war nimayaw shaqada halayla qabto saan oo maanaa naga- maanaga kuu dhiibana shaqada dadaa kuu dhiibtay aw dadkii kuu dhiibtay iyo wax lamid ah yaan soo marnay maanta meesha idin kalan dadka soomaaliyeed ha ismahadiyeen haddii ay taxadar fiican iyo dadaal fiican la imaan waayaan ha is eedeen ayagu hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa imaanaya iyadoo dowladda soomaaliya ay sanadkan qaaday tallaabooyin waaweyn oo la xiriira arrimaha doorashada dadweynaha kadib markii labada gole ee sharci dejinta ay ansixiyeen sharciyada doorashooyinka iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashada oo ay u soo gudbisay xukuumadda waxna ay ka beddeleen afar cutub oo ka mid ah dastuurka kumeel gaarka iyadoo mucaaradkana ay mar kasta ka soo horjeedaan
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey hadalkii madaxweynaha puntland uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee ka qaar ka mid ah dadka oo ay v o a la hadashay ayaa ka hor yimid halka hadalka madaxweyne siciid deni ee ah in puntland ay samaysato lacag u gaar ah halka kuwo kalena ay taageereen siciid cabdulaahi deni oo ka qaybgalayay furitaanka bangiga dhexe ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in puntland ay go'aansatay dejinta qorshe ay ku samaysanayso lacagta cusub ee u gaarka ah oo uu tilmaamay inay mustaqbalka la jaanqaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee dalka wuxuu ku dooday in tallaabadan lagu xoojinayo dhaqaalaha puntland maadaama siduu yidhi aan wax rajo ah laga qabin in la helo shilin soomaali cusub
Ee, waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu ma aha soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma soo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta laba kun iyo shan iyo labaatan lagu jiro haddii ilaahay idan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay oo hadhow la jaanqaadi doonta nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad soomaaliyeed oo is-ogoloo nidaam waaxida yeeshaan marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo shaqadii awadeenna la dedejiyo ku dhawaaqista deni ee samaynta lacagta cusub ayaa imaanaysa iyadoo khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada boosaaso oo la hadlay v o eda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii madaxweyne siciid deni uu ku sheegay in puntland ay yeelanayso lacag u gaar ah inta uusan dhammaanin sannadka ka qaarkood ayaa ku dooday in samaynta lacagaha ay ka mid yihiin waxyaabaha u yaala dowladda dhexe ee aysan ahayn wax fudud in la hirgeliyo halka qaar kalena ay si weyn u taageereen sida ay v o eda u sheegeen magacigu waa qoyaan cabdimaan dhugshaale artan jooga magaalada boosaaso runtii arrinkaas arrin hirgalaayala maahan arrin eh, dee waxa weye sidii loogu talagalay ama dhabbihii loo qaadi lahaana hadda la hayana maahan waxaan filayaa dee waxa weye dee arrimahaas hadday noqoto lacago iyo awooddaas waxaa leh dowlad dhexe oo waddanka ka talisaa jidha oo waxa weye iyadaa ku shaqo leh howlahaas iyaduu soo maraya marka waxaan filayaa dee inaysan waqtigan la joogo inaysan waxa weye maaragtay hirgeli karin sababtoo hadde haddii shilin soomaali shaqaynayo kii horaa si fudud noo dhaafto la ogaayo haddii si fu- si fudud wax loo samaysanayo cid walba u samaysan lahayd tii horaa la xifdin lahaa oo waxa weye maaragtay la adkaysan lahaa howlaheeda
magacaygu waa suldaan sayid cali ibraahim xasan waxaan joogaa magaalada boosaaso haddii aan aragtidayda ka dhiibto hadalkii uu jeediyey madaxweynaha dowladda puntland dictor siciid cabdulaahi deni oo ahaa puntland inay ka fikirayso inay samaysato lacag iyadoo ay leedahay waa soo dhoweynayaa weliba madaxweynuhu wuxuu yidhi laba kun shan iyo labaatanka intayan dhammaanba lacagtaas howlaheeda lasoo gebagabeynayaa waa war fiican oo aada loogu riyaaqay weeye waxaa laga rabay shaqadaas iyo hawshaas inay qabato dowladda federaalka ah maadaama dowladnimadii iyo federalismkii hawshiisa aan heshiis lagu ahayn puntland in ay shacabkeeda u samayso lacag kaasha haddii ilaahay ku roon yahay ay ku dhiirato waa soo dhoweynayaa boqol kiiba boqol baan usoo dhoweynayaa magacaygu waa tolmoon dowladda puntland waxay bilowday daraasaad sameyn lacag u gaar ah puntland sida wadamada adduunka qaar ay u leeyihiin lacaga u gaar ah Eh, waxaan rajeynayaa dowladda puntland lacagtaas inay u sameyso shacabka oo uga bixi doonaan baahiyo badan ee maanta ku xe- oo ku xeeran Eh, mustaqbalkana lacagtaasi ay la jaan qaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee ka jira adduunka ama wadanka iyaga marka waxaan u rajeynayaa dowladda puntland inay lacagtaas ay sameyn doonto kuna guuleysan doonto insha allah waana farxad gaar ah oo usoo hooyatay dhammaan shacabweynaha reer puntland inay yeeshaan lacag iyaga khaas u ah u gaar u ah oo deshini soomaaligoodii ah
arrimaha baasaboorka iyo lacag sameynta iyo arrimaha dibadub ah waa shaqo gaar u ah dowladda dhexe laakiin haddii dooda amba halkaa kusoo xirno eh, madaxweyne siciid eh, waktiga iyo dhaqaalaha uu ku bixinayo eh, lacag cusub in la sameeyo anigu waxaan soo jeedin lahaa in eh, lacagtii horeeto ee meesha ka baxday oo dhalishadan ay runtii dowladdu leedahay eh, dadaalka iyo dhaqaalaha tan lagu bixinayo lagu bixiyo sidii loo soo celin lahaa lacagtii shilinka soomaaliga ahayd oo madaxweynuhu dhaliisheeda koowaad iyo labaadba isaga uu leeyahay in eh, lacagtii uu ugu yimi puntland oo shaqaynaysay ee meesha ka baxdo runtii Een, in lacag cusub la sameeyo runtii waa hawl aan sahlanan oo u baahan dhaqaale waqti iyo taxadar dheeraada Ah, een, arrin suurto gelin karta waaye in deegaankan haddaba dhaqaalihiisu uu burburka xoogan ka muuqdo uu runtii uu burburo oo dhaqaale ahaan oo crisis dhaqaale uu runtii uu galo Een, i- sixir barar inuu sababo iyo i- puntland oo haddaba la daaladhaca dhaqaale dartiis marka eh, runtii waa nasiib daro in madaxweynaha iyo tiimkiisa maaliyaddu ay waktigan iyo bankigu ay ka fikirayaan in lacag cusub sameeyaan lacagta shilin soomaaliga oo kunka gaduudan uu ugu weyn yahay ayaa aada u duugowday sannadihii u dambeeyey iyadoo aysan jirin wax dib u habeyn ah oo lagu sameeyey ama lacago cusub oo la daabacay oo dalka ka shaqaynaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii milatariga sannadkii kii magaalada boosaaso waxaa sannadihii u dambeeyey kusoo kordhayey dhallinyaro ku shaqaysata xirfadda samaynta alaabta guryaha kuwaasoo soo saara naqshado kala duwan oo u dhigma alaabta dibadda looga soo dhoofiyo dhallinyarada ayaa sheegay in nooc kastoo jiifafka iyo fadhiyada guryaha ee dibadda looga soo dhoofiyo ay iyagana dib u sameeyaan xirfaddaasoo shaqooyin ay ku abuurteen wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahaasi ka wareystay injineer cabdalla maxamed saalim oo ka mid ah dhallinyarada xirfadleyda ee farsamada gacanta ku shaqaysata
waxaana ka shaqaysanaa een, farsamada gacanta ah faryaamada aqlada aqladoo ah een, kuwa aan koobiyeyno kuwa turkiga maleesiyaanka iyo shiineeska aqlada farsamada nashqadaha oo- kuwaasaan ka koobiyeysanaa maasha allah waxaan ku shaqaysanaa xifladeena laakiin een, shacabka puntland looma arkaanoo farsamadeena ma qiimayaan waxay qiimayaan aqladaas dibadda laga keeno anigana meeshiiba macnaha hool iyo mashquul iyo aan ku galnay iyo dhiirigelin dhiirigelinta aad iyo aad baa noogu yartaa kullidanaa marka waxaan jeclaan lahaa shacabkeena reer puntland inay nagu dhiirigeliyaan ee farsamadeenna ay nagu tixgeliyaan oo iyo aqoonteena iyo xifladeena sidaan een, dadka dibadda ah aqalada ay keenaan sideen eegu ugu maarmaan bal marka laisbarbardhigo aqladaa samaysaan ee jiifka guryaha iyo kuwa dibadda ka yimaada dadku kuwee bay aada u jecel yihiin iibsadaan wallaahi run aanta kuwii dibadda ay aad u jecel yihiin waayo maxaa yeelay ayagoo dibadda ay ku- ay jecel yihiin haddana dhibaato iyo khasaaro ayay ku ku qabaan waayo dadka kirowle ayay u badan yihiin waa mashruuc furfuristiis iyo iyo gaariaristiis iyo waxaasaba kharash ku ah laakiin intaas ma dareemayna- ma dareemayaano waxay arkaan intaas aqal weynaantaas ahaan haddee laakiin aniga dhiirgelintaas iyo waxaas aan ku heli lahayn taas iyo wax ka qurux badan hayna ka iibsan lahaayeen oo dhiirgelin aan ku heli lahayn taas iyo mid ka weyn iyo mid ka qurux badan oo haddana kuwaaltooda aad siyaad u u fiican oo aqal fufuris ay waxaasna u galeenin oo oo kiroole aan isku dhibeynin oo caadi alaabtooda gaari iyo laba xamaal ay soo kaxistaan ay ku- ay saaran karaan wax fufuris iyo wax kharashaysa geli maayaan aqalkan aqalka ee- ee ra- ay raadinayaan oo turku jibiska ah waan u helaynaa insha allah maxay ku kala duwan yihiin marka kuwa dibadda laga keeno iyo kuwa idinku farsamaysaan walaa waxay ku kala dugan yihiin male kuwaalta ahna haddii la fiiriyo kuweena ka adago waayo maxaa yeelay aad iyo aad baan anaga ee, aan u adkeynaa een, kuwaalitigiisa waan ka dhisnaa kaa wax wey haddii hal jeer la furo marka labaad waa dhibaato qofkii wuxuu gaarayaa heeroo noco aqalkii konton door lixdan door loogu ceshto ce- celis ahaantiis ka hadda anaga sameyno qofka markuu iska celinayo ee, kan hadda aqalka turkiga kontonka door loogu celiyo ka anaga sagaashan boqol boqol iyo labaatana ugu celinaa waayo maxaa yeele kuwaalitigiis iyo waxtarkiisaan ognaa xataa dib ahaan haddii loo farsameeyo xataa aqaluu kusoo baxay laakiin kaas dibidda ah qorburada iyo waxaasaa laga dhigaa iyo miisaskaasaa laga dhigaa markii la soo celiyo wax faa'iido oo aan ku qabno xataa malaa markii celinayno ma garat marka ee, waxaan dhihi lahaa dadka shacab weynaha ee ayaga way- ay way yaqaaniin waa dad waaweyn oo wax fahmi karaan wixii kuwaaliti lah iyo waxaan kuwaaliti lahayn aqalka dibidda ah wuxuu xaaladiisa oo ku sugan yahay haddii hal jeer la furo mise laba jeer la furo waa finish macnaha waana kun iyo laba boqolen kasoo bixeen mise sagaal boqole kasoo bixeen mise sideed boqole kasoo bixeen laakiin haddii laba jeer la furo ilaa dadkii qofka biniaadanka waa kiroole idinkana intee gadaan aqaladaas kan ugu badan waxaa galnaa oo ugu fiican oo kuwaalitiis hay galiska ah waxa weye shan boqol iyo iyo labaatan wey tartan ma kula jirtaa marka wax soo saarka dibadda idinkaga yimaada aad iyo aad haa tartan waa ula jirnaa dhiseeno badanaa haynaa oo aan sameynay Ee, xataa waxaan iigu soo bandhigaynaa tvga nashqadaha aan sameynay waa arki doontaa insha allah waaye dadku marka sidee wax idinkaga iibsanayaan wallaahi waxay noogu iibsadaan dadka een, qaarna waa ku bahadilayaan qaarna waxay kuwal imaanayaan sawiraan in nashqada ay wataan akhlada dibadda ah akhladaasa u koobiyeena ayagoo qanacsanay baxaan Ha, boqolkiiba boqol dadka isku halma ah qofna waxa weye sharfa oo ku tixgelinayaayo aqoontaadu macnaha oo kugu sii dhigelinaya qofna waxa uu ku bahadilayaaba marka waa iskaga noolaanayo waxa weye een, kiina oo farxadda nagu sii waa ku- waa kusoo dhaweynaa kiina oo nani- nani- naganii jabayna waa kusoo dhaweynaa dadka wax idinka iibsada yaa u badan yihiin marka wallaahi dadka wax naga iibsado waxa weye waa dadka danyarka ah een, dadka xoogaa iska iska ladan eh, boqolkiiba shan labo meelahaas wey way aqalada dibadda laga keeno noocyadooda kala duwan ee guud ahaan idinku ma farsamayn kardhaan ma haysaan haa da waa farsamaynaynaa haddii aniga haddaad adigoo kale masal ahaan haddaa sawir nool imaato aqal dibadoo kale ah noos noocaasaa raba oo gacan ku samays haddaan tiraado waan kuu samaynaynaa waa kaa qiimaha qiimaha waa kan hadda aan kuu sheegay oo ugu qiimaha badnaa waa shan boqol iyo labaatanka maxaa codsanaysaa marka in noola dhiirigeliyo oo ay shacabka ayna gacan qabtaan dadka oo wax iibsatada ah. ma fahamtay iyo ku- waa- waxaan ku darayaa xataa ganacsatadii oo baqaarooyinka keenaa maarata qalabada oo aqalada dibadda ha aqalada dibadda ah ya alaabta qalabka sharaxaadda ka maqan oo kale inay dha- ganacsatada ay nagu dhiirgeliyaan oo inoo keenaan waaye ee, aqaladaa soo saadhaan ilaa iyo xaggee baa u iibgeysaan wallaahi ilaa tuulooyinka waa ugu iibgeynaa waayo way wana yimaadaan hadda wax la raraa waa gaari oo aqal dibadda ah oo kale aan ka koobiyenay oo hadda la raraayo tuulooyinka waa geystaan ee, maxaa la leeyahay koonfurtaas waa geystaan ilaa iyo adiga qardho iyo garow iyo ah, kuwa qa- garowna halkaanay ka qaataan kuwa garow deganna halkaa- hal- een, een, halkaanay ka qaataan kuwa xaggaa ka yimaadana intay ka qaataan
intaasaa ku dhaafno waraysigaasi wuxuu ahaa cabdalla maxamed saalim oo u warramayey yuusuf maxamuud yuusuf haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha hal iyo labo kulamadii ugu waaweynaa markaasi kooxda manchester city ayaa weli waxaa daba socotay in kaartii ka haysatay inay badiyaan kooxdan ayaan badinin markaasi ilaa iyo labiyo toban ciyaarood tobabar beb guardiola ayuu xaalka kusii xumaanayaa shir jaraa'id oo uu qabtay markii la weydiiyey ciladana wuxuu sheegay dib iigu soo celiye ciyaartooydeeda oo la jeeday markaasi in dhaawacyo xog leh ay sanadkan hareeyeen hayeeshee kooxda city ayaa markaasi lagu ciqaabayaa qaladaad kale oo ah in qaar ka mid a ciyaartooydeeda uu ka mid yahay alvares ay iska iibiyeen city waxaa laba iyo hal uga badisay kooxda aston villa sidoo kale arsenalna shan ayay kaga badisay kooxda crystal palace waa shan iyo hal laakiin kooxda barcelona ayaa mar guuldarro xalay kala kulantay kooxda atletico madrid ciyaartan waxay ka dhacday gegada camno atletico madrid ayaana barcelona waxay ku qaraacday laba iyo hal atletico ayaa siddeed iyo toban sano kadib markii ugu horreysay ku qaraacday barcelona garoonkeeda waxaa u dambeysay laba kun iyo lixdii markii atletico madrid ay barcelona inta ay gurigeeda ugu tagtay ay ku qaraacday xalay ayaana soo labeysay diego simone ayaana si weyn ugu dabaaldegay barcelona oo si cajiib ah ku bilaabatay horyaalka la liiga sanadkan ayaa hadda u muuqata mid xoogaa hoos usii yara socota kulamada kale ee maanta dhacaya dhinaca horyaalka premier leagana waxaa ka mid ah ama ugu xiisaha badan kulanka u dhexeeya liverpool iyo tottenham kooxda liverpool ayaana waxay dooneysaa markaasi inay kasii fogaato kooxaha ay horyaalka kula loolamayso ee chelsea iyo weliba arsenal arsenal ayaana shalay badisay markana kaalmihii heesaha aan soo qabto codkii hibanuura iyo heestii sidaasay kugu tiraa
kalgacayl ilayligama suure naftaydan samir idhaahda sariyahoos sariyahoos wuxuugu sheegaa kolkaan taladayda siyo iyada anigu saluugin kaa siistay bay igu tidhaa kalgacayl ilayligama suure naftaydan samir idhaahda sariyahoos sariyahoos wuxuugu sheegaa kolkaan taladayda siyo iyada anigu saluugin kaa siistay bay igu tidhaa anigoon anigoon moogaynba saacad ayay ayay ayay iga salalisaayo anigoon anigoon moogaynba saacad ayay ayay ayay iga salalisaayo anigu waxba maan samayne sababta adiga lahaayeen sagsaaga intaad ka dayso sidaan doonaya galo sidaasay igu tidhaa anigu waxba maan samayne sababta adiga lahaayeen sagsaaga intaad ka dayso sidaan doonaya galo sidaasay igu tidhaa haddaad samay falaysid aniga waa laysitaaye kiyaan niyadayda niyadayda siiyey kiyaan niyadayda niyadayda siiyey warkiisii maadisiin sidaasay igu tidhaa sidaasay igu tidhaa sidaasay igu tidhaa sidaasay igu tidhaa sidaasay igu tidhaa
sidaasay igu tiraa heestaasi hibanuura ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo fakarkan badaneed samayso qalbigan iska saar idhaahda intuu samayla gudoontu samayla gudoontu markaan saxays idhaahdaba haddana saqda dhexe kuamuu igula soo sara kacahaddana saqda dhexe go'aamuu igula soo sara kaca